galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaaneysa washington
waxaad dhegaystayaal bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa sagaal iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeyna v o a somaali dotcom idaacaddana galabtana waxaa idiin soo jeedinaya zahre cabdi axmed iyo anigu a ibraahim xasan daandure qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey meelaha laga qaadan karo shahaadada covid nka ah ee dadka dibadda uga dhoofaya dalka warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamar ka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan hadday rabaan inay dhoofaanna warqadda ofishalka ah rasmiga ah ee shahaadada ah ee caddaynaysa xaaladda qofkaasi inuu negatif yahay oo u ogolaan karta marka safare caalamiya inay aadaan qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah xubinta wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada soomaaliya xilligii hadda ugu adkaa wejigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa waa bannaankay la taagnaayeen waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskareeyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin wakhtigeeda wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso caashe ibraahim aadan caashe cuud
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa digniin ku bixisay in dabaylaha xagaaga oo xawaarahooda sare u kacay ay suurtagal tahay inay waxyeello hantiyadeed ka geystaan deegaanada dhaca xeebaha ee gobolada jubbooyinka iyo shabeellada hoose hadalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dabayshan oo ku socota xawaare u dhexeeya soddon ilaa afartan iyo shan kilomitir saacadiiba ay ku wajahan tahay jihada waqooyi ee dalka cabsida ugu weyn ee dabayshan ayay wasaaraddu ku sheegtay inay tahay mid burbur hantiyadeed ka geysan karta dhismayaasha ku yaala deegaanada xeebaha iyo sidoo kale doonyaha kalluumaysatada xarunta ayaa sidoo kale waxay si gaara digniin ugu dirtay dhammaan bulshooyinka kala duwan sida kalluumaysatada iyo dadka ku dhaqan hareeraha xeebaha si ay uga digtoonaadaan khatarta kusoo wajahaan dhulka xeebaha wasaaraddu waxay si gaara baaq ugu dirtay deegaanada ku yaala dhulka xeebaha ah iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi inay u diyaargaroobaan xaaladan soo cusboonaatay dhowr kun oo ah mudaaharaadayaal kasoo horjeeda dowladda ayaa dhex qaaday wadooyinka caasimada tailan sabtidii shalay si ay u dalbadaan wax kabedel dastuurka ay militarigu qoreen ee doorashooyinka baarlamaaniga ah ee cusub iyo dhammaadka sharciyada cadaadiska waddanka mudaharaadka oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda dhallinyarada xoreynta ayaa ahaa kii ugu weynaa tan iyo markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad deg deg ah bishii maaj si wax looga qabto cudurka faafa ee coronavirus tan iyo markaas ayaa tallaabooyinka xakamaynta iyo kala fogeynta bulshada waxay ka caawisay dowladda inay xakamayso faafitaanka fayraska laakiin waxay sidoo kale u adeegsatay sidii hub siyaasadeed si ay u xakamayso dibadbaxyada laba kun iyo shan boqol oo mudaharaadayaala ayaa sabtidii isugu soo ururay fagaaraha astaanta u ah dimuqraadiyadda ee magaalada iyagoo diidaya mamnuucidda shirarka dadweynaha waxaanay ku dhawaaqayeen halkudhegyo ay kaga soo horjeedaan dowladda iyo calaamado ay ku muujinayaan dalabkooda jarmalka iyo faransiiska oo ah awoodaha midooda yurub ayaa waxa ay raadinayaan heshiis ah hal dhibic sideed trilyan oo ah lacagta yuroga oo u dhiganta laba dhibic lix trilyan oo dollar oo ah soo kabasho dhaqaale si loo badbaadiyo dhaqaalahooda wajahaya hoos u dhici ugu xumaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka laba maalmood oo wadaxaajood xasaasi ah kadib ayaa koox firfircoon oo waqooyiga ah oo ah wadamada hodanka ah ee ay netherland hogaamiso waxay u muuqatay inaysan doonaynin inay ka laabato dalabyada qarash dhimista iyagoo hoosta ka xariiqaya kala qaybsanaanta waqooyiga iyo koonfurta ee midowda yurub galinkii dambe ee sabtidii shalay ayaa markali madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxay goor hore ka baxeen maalintii ugu dambeysay ee wadahadalka aan rasmiga ahayn iyagoo diiday inay ogolaadaan in heerka deeqaha bilaashka ah ee lagu kabayo xirmada lagu kobcinayo dhaqaalaha uu ka hooseeyo afar boqol oo bilyan oo lacagta yuroga ah
mas-uuliyiinta booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixiyeen nin lagu tuhmayo inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliiska waxaa mas-uuliyiintu ay ka hadleen qarax xalay ka dhacay sidoo kale magaalada muqdisho haddaba wariyaha v o eda xasan kaafi qoyse ayaa warbixintan noo soo diray afhayeenka ciidanka booliska sadiiq aadan cali ayaa v o a uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedaysanahan aweys cusmaan cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo muwaadin soomaaliyeed ah ayaa sideedii bishii julaay abaara tobankii iyo bar fiidnimo ayuu tabeelaha sheekh ibraahim oo ka tirsan deegaanka garas baalley wuxuu dil wadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiyaare ama qoys qusaysa markii hore kiis ka bilowday ayuu dilkaas ku geystay kadib marka uu dimaashidiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta kusoo laabtay si dhuumaalaysi ah iyuu mar kale rasaas huwiyey ciidanka boliiska soomaaliyeed hogaanka baarista dembiyada c i d iyo qeybta boliiska gobolka banaadir ayaa ka howlgalay iyadoo markiiba meesha lagu baxay aweys hadde nin dambiile ah oo gacanku dhiigle ah oo fal geystay sharciga dhankiisana eedaysanaka ah uu ahaa waa baxsaday aweys iyadoo lagu raajoogo baaristiisii kiiskii ay socoto ayuu tabihii aan isticmaali jirnay ka baxsaday wuxuu isku dayey in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dembiya lahayn aweys waa baxsaday laakiin step by step waxaan la soconay meelaha aweys uu marayo iyo meesha uu joogo nasiib wanaag aweys wuxuu tegay magaalada gaalkacyo caasimada galmudug dowlad goboleedka galmudug dhanka galmudug oo ah gobolka mudug aan ka wadaa dhanka galmudug oo ah aweys ciidanka oo iskaashanayay ayaa warbixintaas gacansiinta ah isweydiistay sidaas ayaa boliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka boliiska soomaaliyeed lagu ogeysiiyey in aweys uu baxsad ku yahay magaalada gaalkacyo ciidanka ayaa ka howlgalay afhayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay in toddobiiyo tobankii bishan ciidamada booliska magaalada gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen aweys cismaan cabdi islamarkaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembi baarista ee c i d toddobiiyo tobankii bisha julaay oo laba kun iyo labaatan ayaa gacanta lagu soo dhigay abaara lixdii subaxnimo aweys oo saldhigga boliiska magaalada gaalkacyo la keenay waxbaa laga su-aala weydiiyey kiiskii intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyey waa lagu xaqiijiyey in ninkii la raadinayo uu ahaa aweys isagii buu noqday sidaas daraaddeed sida qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka boliiska soomaaliyeed u taalla ay qabaan aweys waxaa loo soo qaaday magaalada muqdisho oo ah jirsoonihii uu dembiga falka dilka ku geystay sidaas daraaddeed waxaa shalay oo sideed iyo tobankii bisha ah la keenay magaalada muqdisho ee hogaanka baarista c i d da halkaas oo aweys baaristiisii lagu dhammaystirayo ay ku socoto ugu dambayntii sadiiq aadan cali ayaan weydiiyey tirada guud ee uu dilay eedaysanahan laga soo qabtay magaalada gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaaladda la hor keeno aweys wuxuu sameeyey hadda waa noo eedaysane ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ule ay ku xukumayso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeye galay wuxuu noo ahaan doonaa eedaysane kiiskiisana baaris baa ku socota aweys sideedii bishii julaay ayuu dilkaas geystay dadka aweys uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa shan qof laba caruur tahay iyo saddex qof oo waaweyn dadka uu dhaawacay aweys oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa shan kaleeto qof uun dhaawaciisa fududaa ayaa ka bogsooday ka kacay laakiin afartii kale waxay u yaalaan isbitaalada magaalada muqdisho lagu dabiibayo halka shantii kale ee dhimashada ahaana la aasay marka wadarta guud dadka aweys gacantiisu gaartay waa shan qof oo dhimasho ah iyo shan dhaawaca marka goormaa laga yaabaa in aweys maxkamad lasoo saaro cadaaladda la hor keeno
waxaa xukumaya aweys relative issueska la xiriira kiiskas inta ay ciidanka boliiska soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay kasoo gabagabaynayaan unbay ku xirnaanaysaa aweys dabadeed waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh halkaas oo go-aan sharciga uu kasoo bixi doono wixii lagu xukumo aweys dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska taleex ee magaalada muqdisho kaasoo sida la sheegay lala damacsanaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir saciid muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku-xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday ilyaas maxamed cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee soomaaliya ayaa lix iyo tobankii bishan waxay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista covid nn ee dadka ka dhoofaya dalka ay ka qaadan karaan oo keliya shahaadadaasi shaybaarka qaran ee muqdisho war-saxaafadeedkaasi ayaa intaasi wuxuu ku darayaa in wixii halkaasi kasoo hara waa wasaaradda caafimaadka ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan haddaba faahfaahinta arrinkaasi haaruun macruuf ayaa waxa uu ka waraystay doctor maxamed maxamuud fuji oo ka mida guddiga sare ee qaran ee la dagaalanka xanuunka covid nn-ka islamarkaasina taliyo u ah wasaaradda caafimaadka warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamar ka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan hadday rabaan inay dhoofaanna warqadda ofishalka ah rasmiga ah ee shahaadada ah ee caddaynaysa xaaladda qofkaasi inuu negative yahay u ogolaan karta marka safare caalamiya inay aadaan ama hadduu shaqada ku laabanayo oo kale wasaaradaha hadda dib u furmaaya la dhihi karo waa warqadda lagu kalsoonaan karo oo wasaaradda caafimaadku ay aqoonsan tahay oo guddiga sare ee covid nneteen kuna ay wax ka ogyihiin wasaaradaha dhanna ay ogaan karayaan shacabka in lagu dhiirigeliyo inay noqoto meeshaas meesha rasmiga ah ee natiijadeedu ay tahay mid lagu kalsoonaan karo marka qof kasta oo ka dhoofaya soomaaliya meel kastaa ka joogay ma muqdisho keliya ayuu ka qaadan karaa warqadaas su-aashaas waa su-aal fiican inaan cadaynana u baahan maya wasaaradaha caafimaadka ee dowlad maamul goboleedyada ayaga ayaan waxaan u malaynayaa wasaaradda caafimaadku inay ay ka sugayso liiska shaybaarka ay ayagu u aqoonsan yihiin inuu yahay midka maamul goboleedkeedaas ama dowlad goboleedkeedaas ay aqoonsan yihiin inuu noqdo in laysku keeno markaas arrinkaas laga wada hadlo kadibna warqad rasmi ah ay wasaaradda caafimaadku ka soo saarto oo tilmaamaysa shaybaarada ay dadka meelaha international flightska ahi ay tagaan shaybaarada ay si rasmiya ayagu u ogol yihiin in xaggooda ay ka aqoonsan yihiin in markaas caalamka dhan lagu baahiyo in qof kasoo tegahaya meel hebla ka dhoofaya meel hebla oo diyaarad internationala raacaya inuu u baahan yahay inuu shaybaarka hebel la yiraahdo oo maamul dowladeed maamulka maamulka hebel la yiraahdo jooga oo ay tahay warqadiisu warqad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka federaalkuna aqoonsan tahay wasaaradda caafimaadku maamul goboleedkaasina ay aqoonsan yihiin taasaa mardhow soo bixi doonta insha allahu markii wadatashi laga sameeyay laakiin midii hadda marka hore lasoo saaray waxay kaliya tilmaan ka bixinaysaa muqdisho dadka ka baxaya iyo agaarkiisa
imise meelood ama magaalo ayuu wadanka yaalaa shaybaarkan lagu baadho xanuunka ee shahaadadana laga bixin karo horta marka la yiraahdo imisuu yaalaa hadda waayahan dhan waa waa waa kordhinay oo awood kalaan helay sheybaaradii t b-da oo laga heli jiray masalan southka oo kale ayaanu u bedelnay inay awood u yeelo karaan inay baaraan covid nineteen laakiin waxay taasi ku xiran tahay warqadda officialka ah waxay noqon doontaa maamul goboleedku asagu diyaaradaha caalamiga ka yimaadaan kasoo degaan ama ay ka dhoofaan ilaa instructor wuxuu yahay qof kastoo caalamka ka imaanaya waa inuu haysto shahaado caddaynaysa inuu yahay covid nineteen mid ka mid free ka ah oo jirkiisa ku jirin markii baaritaanka la sameynaya midka dhoofayaana oo adduunku u dhoofaya weliba dowladaha ayagoo khasab ka dhigahaya in ay qofku soo qaato warqad shahaado caddaynaysa in qofkaasu covid nineteen free ka yahay inay helaan waaya warqadaas marka maamul goboleedyada leh awooddaasi b c r ka leh waxa weeye hadda anu waxaan ognahay hadda waa waa puntland waa leedahay somaliland waa leedahay galmudug waa leedahay hirshabeelle waa leedahay jubbaland waa leedahay koonfur galbeedna waa leeyahay laakiin waxaa weeye kuwaasi meeqo ka mid ah ayaa diyaaradaha caalamigaah kasoo degaan kana dhoor maxaa keenay warqadan in lasoo saaro ma dhibbaa dhacay bal arrintaa waa xeer ka hadal warqadan horta waxaa la keenay maadaama qorshihii lagu jiro diyaaradihii caalamiga ahaa lagu furayo waxaa khasab ah marka in dadka loo tilmaamo meelaha sharci ahaan ay ka heli karaan oo u fududay karta oo warqadaha dhoofitaanka u fududay kara wadamada ay ku xireen in covid free shahaado laga helo caddaynaysa in loo sheego dadku meeshay ka heli karaan oo xamar weliba laga bilaabay oo xamar aan ka bilownay kadibna aan rabno mar alle markaan jawaabaha ka helno maamul goboleedyadana aan warqad rasmiya oo ofishala oo waxa dhan koobayso aadan cabdulle ay ku jiro airboorada kale oo caalamiga ah oo wadanka ku yaalaana ay ku jiraan inaan soo wada saarno oo markaas adduunku dhami ay ogyihiin immigrationkoodu meelaha laga horta baahida keentay waa baahidaas wey waxaa jirta warar sheegaya in qof wata warqad ay ku qoran tahay inuu yahay covid nineteen positive ama laga helay xanuunka covid nineteen inuu ka dhoofay wadanka oo arrintaasina ay keentay warqadan maxaad ka sheegi kartaa ama maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas annaga warqadaani waxay ku wajahan tahay dhammaan caalamka in dadku ay ogaadaan halka ay sax tahay in laga helo shahaadada caddaynaysa baaritaanka natiijada ka soo baxday covid nineteenka halkaas un weeye ujeeddada aan ka leenahay iyo diyaaradii caalamiga ahaa oo la furhayo in dadku ay jahawareer uusan ku dhicin ee qof walbuu qorshaysanaya inuu dhoofo meesha uu ka heli lahaa weliba magaalada muqdisho iyo hareeraheeda inta ah ayaan rabnay waa ka hordegaynay in dadku aysan confusion gelin meesha kaliyo rasmiga laga heli karaana ay saas tahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud fuji oo ka mida guddiga sare ee qaran ee la dagaalanka xanuunka covid nnteenka islamarkaasina la taliya sare oo ah wasaaradda caafimaadka haaruun macruuf ayuu u warramay halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idirkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maalmihii lasoo dhaafay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayuu shir uga soconayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka galmudug shirka waxaa ku biiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre sabtidii shalay ahaydna waxaa dhuusamareeb ka degay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa halkaasi ka soconaya shirar iyo wadahadallo looga arrinsanayo qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee ka dhacaysa dalka soomaaliya haddaba qodobkaas ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana igu marti ah brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka bara jaamacadda qatar waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga brofesor marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka xiga shirarkan soconaya iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee soomaaliya ee ka soconayay maxaa kaaga baxay maxaa laga dheehan karaa baad isleedahay horta waa mahadsan tahay marka hore marka labaad arintan ayada ah waa waktigeedii waxaa lagu jiraa xilligii ugu dambeeyey mandateka ama yani waktigii dowladdu ay haysatay marka haddii doorasho la aadayo iyo nooca doorashadaasoo la aadayo waa in wax layskaga ogaado haddii wakti lagu daraayo oo markaa kadib marka meel kale lagu gaarayana waa in wax layskaga ogaado marka hadda waddo kale oo furan ma jirto waddada keliya oo furan waxa waaye in dadka siyaasiyiinta ah ya yani nidaamkeedu uu ka dhexeeyo ay intay iskaga yimaadaan ay ka wada hadlaan marka dadkaas siyaasiyiinta waxay isugu jiraan heerarka kala duwan ee dowladda oo ah dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo waxay kaloo isugu jiraan mucaarad iyo muxaafad waxay kaloo isugu jiraan yani bulsho israyadhe ama maaragtay yani dana siyaasadeed oo kala duwan yani qayb ka ah intaasoo dhan ayaa marka waxaa laga rabaa meeshii la aadi lahaa in la isla ogaado marka runtii maamulka dhusamareeb way ku guulaysteen inay gobolladii war saxaafadeeda isla ogaalaadeen ay isla sii daayaan oo runtii aan u arko aniga inay ahayd yani wax oo horumarahoo fiican haddana in madaxdii kale ay tagtay waxaana rajaynaa inay also kuwa kale oo maqan ay meesha yimaadaan oo wax la isla garto waxaas yani aniga hadda ma arko wax aniga madaxay ku jira ma ahana wixii ayagu intoodaas ay maslaxad u arkaan oo la isla gartaa meesha asal ka noqon doona ma isbedeshay dabayshii siyaasadda soomaaliya ee dhinaca u socotay wixii ka horeeyey shirkii dhuusamareeb ku qabsoomay marka laga hadlayo qabanqaabada doorashada qaabka ay noqonayso iyo sida ay u dhacayso maya isma bedelin infact xilligii hadda ugu adkaa wejigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa waa bannaankay la taagnaayeen waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baasgareeyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin wakhtigeeda wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa marka hadda ayay waxay maraysaa meesha ugu xasaasisan haddii laga fiiriyo marka wax ma layskaga raaci karaa oo arrintaas ayada ah go-aan oo cid walbaha ee ku faraxsantaha ma laga gaari karaa anugu waxaan aaminsanahay in laga gaari karo laakiin dee markaa kolley malaha su-aalaha soo socda ayaan ku falanqayn doonaa waayahay bal intaanan su-aalahayga u gelin dhegaysta baa jira ee qadka ku jira oo doonaya in arrimaha hadda socda uu su-aal kaa weydiiyo brofesore bal marka hore soo dhowow halkaad joogto noo sheeg magacaago saddexan kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso brofesor afyare cabdicilmi magacii waxaa weeyaan hodman maxamed axmed loo yaqaan hodman dhoobaale waxaan joogaa magaalada nairobi aad baan ugu faraxsanahay horta marka hore in maanta madaxdii o dhan ay isugu wada imaato magaaladii dhuusamareeb ay dhuusmareebna maanta ee noqotay ay badashay hooyadii puntland ay maanta iyada magaceeda ay qaadatay aad baan ugu faraxsanahay marka ugu horeyso waxaa muhiim ah in maaragta danaha guud laga wada hadlo aan wax walbeetana maaragtay aan dhinac walba inta la fiiriyo wadanka xal loo raadiyo waa wax muhiim ah midda kaleeto waxaa weeyaan doorasho baarlamaanku waa tuu soo gudbiyey waa tuu madaxweynaha u saxay waa tii maxaan dhihi la la wada sugayay in laisla wada garto maamul goboleedyada laisku wada tago lagu wada shiro muhiimadda ay u leedahay faa-ida wadanku u leedahay iyo in wadanka lasamata bixiyo maadaama raggan hadda meel dheer ay wadan ka keeneen ay waxyaaba badan wadankii oo horey uga jirin maaragta wadanka ay samata bixiyeen waxaan jeclaan lahayn in maaragta inuu wadanka ka dhacdo fort haddii aysan ka dhicin fortna ay noqoto weyigii uga dhici lahaa fort dadku siday jidkii loo mari lahaa in laga wada tashto waxaan jeclaan lahayn in maaragta siyaasiyiinta hadda isugu shirayso wadanka in ay labada nin ee wadanka samata bixinaya iyo fikirka ay wataan oo ah soomaali in meel loo jiheeyo inay la qaataan aysan naga daayaan dhibka ayaan oran lahaa maxaase diiday in maaragta one one norfort haddii ay soo gudbiyeen oo dowladdii madaxweynihii u saxay oo barlamaanka uu soo gudbiyey maxaa ku jaban in maaragta in lala qaato fikirka sidii xataa lagu gaari lahaa si aan adduunka ula simano horta doorasho qof iyo coda waa meesha loo socdo oo ujeeddada goolka guud loo socdo waa kaas laakiin hadda meesha ma yaallo sababtana wax kale ma ahane dalkii soomaaliya oo dhan gacanta dowladda kuma jiro marka doorasho qof iyo coda waxaa la dhahaa marka dalka oo dhan ay ka wada dhacayso islamarkaana inta doorashadaas qaangaarka u ah oo toban iyo sideed sana bal matalan ka weyn ay ka wada qaybgalayso kursi kastana uu yacni qofka loo codaynayo iyo kan codaynaya labadaba ay muwaadinku u siman yihiin horta doorashada adduunka laga yaqaano qof iyo codka loo yaqaano nidaamka adduun ku socota taa waaye midaas hadda soomaaliya ma taalo dowladdu in badan oo dalka ka mida gacanta kuma hayso siyaasiyan marka mashruuca ay hadda ayadu soo jeedisay laftirkiisu ma aha mashruuc oo ku filan oo lagu tilmaami karo qof iyo cod marka aan kii idlka ahaa ee naqaanay aan ka soo qaadno marka asagaas laftirkiisu ay dowladdu keentay waa mid dadban wuxuuna u dadban yahay wax kale ma ahane horta kursigii qabiil baa loo xiray haba loo xira qabiilkee haddana codaynta marka la dhaho waxaa la yidhi magaala la geynaa magaaladaas intii rabtaa ha iska rajistar garayso oo ha ka codayso laakiin magaaladu waa uun hal meeleh haddana waxaa jira haddii baadiyihii iyo soomaaliya markii xataa ay dimuqraadiyadda ahayd ceelasha iyo tuulooyinka iyaa la geyn jiray in laga codeeyo arrintaa ayada ah suurtagal ma aha marka waxaan isleeyahay alfaadda ay dowladdu ay mashruuceeda ku gadayso oo ah dad badanaa codaynaya maadaama dad badan ay codaynayaan waa qof iyo cod iyayse isaga kaaya darsamin waxa loo yaqaano qof iyo cod ee adduunyadu ay u taqaano ee nidaamka electioniska doorashooyinka caalamiga lagu galo marka taa annaga hadda meesha ma taalo waxa la kala doordooranaayo waa nidaam iyo dadban ama kaa dowladoo dad badanaa inta ka codaynaa intana koraa laga furaa hoosaa laga xiraa wixii la dhahayaa ama midkaan ergaa wax dooranaysa ah marka waxaan isleeyahay haddii niyad wanaag jiro oo runta laga wada hadlo waa ay sahlan tahay in xal la isla gaaro waayo dee labelka qofka qof madow baad nuur u bixin kartaa muqt oo marka one person one vote haddaa u bixiso wax adugu aad kaligaa samaysato aan adduunku kula aqoon cid kaa yeelaysa ma laha marka anigu waxaan isleeyahay dowladduna inay intay runta usoo degto nuxurka meesha yaalla laga hadlo waxaan xasuustaa markii guddigii waxaan samaynayay ay riboorka keeneen waxayba ciwaan markaa meesha ugu dhigeen ilaa sensus oo ka dhaco ilaa shuruudaheb lala kulmo shuruudaheba lala kulmo dalka qof iyo cod doorashaha kama dhici karto marka runtana saasay ahayd marka waxaan rabaa in dadku ay u fahmaan waxyaalaha nimankan siyaasiyiinta ah ama xukuumadda ha joogaan ama mucaaradka ha joogaane ay ku gadayaan mashruucooda iyo waxa nuxurka inay kala ogaadaan waxaad leedahay muddada kooban ee bilaha ah ee u haray dowladda hadda jirta suurtagal maaha inay wadanka uga dhacdo doorashadii la yaqiinay ee qof iyo codka ahayd maya taasna ugama dhici karto xataa midda ay hadda baaskareeyeenna ugama dhici karto wax kalena ma ahane ilaa iyo de warqadihii hadda heritage ay soo saaraysay ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii qorayay marka waxaan xasuustaa yacni marka la fiiriyo oo la kala qaado xataa shuruucdii ay waxaanay u baahnaayeen weli diyaar ma ah oo hadda waxaa aqalkii hoosaha wax baaskareeyey isagoo wax iska yacni weli muran badan uu ka taagan yahay aqaladii kalaa u dhiman intii xataa ku harsaneed haddii la yidhaahdo ayagoo raba hadda inay bal intay daliil kale oo sharciga raadiyaan ay dhahaan maye sharci dejinta in ka mid ah ayaa aqalka hoose gaar u leeyahay waa arrin ayada laftirkeeda cusub marka anigu intaan ka ogahay mashruucan ah xataa sharcigan in la implement gareeyo waxyaalaha uu u baahan yahay gacanta commissionka kuma jiraan gacanta commission kuma jiraan waxaan ka wadaa heshiis siyaasadeed oo oo nimankan hadda ishaysta dhex mara commissionka shaqadiisa ma aha commissionka shaqadiisa ma aha yacni in bal matalan la yidhaahdo amni amniga cid kalaa ka shaqaysa marka haddii la yidhaahdo maanta waxaa la geynayaa xarar dheera waxaa la rabaa in laga doorto wax laga doorto cidda amnigeeda ka shaqaynaysa commissionka ma aha waxaa jira dhaqaalaa jiro waxaa jiro arrimo fara badan oo kale oo doorashada la socda oo marka wixii ay iyagu gaar u leeyihiin waa laga yaabaa inay yidhahdaan ama waa haynaa ama ma haynaa ama waa heli karnaa inay dhahaan laakiin arrimahaas ayaga ah shaqo kuma laha waxaan rabaa inaa idhaahdo dhinaca kale sharciyada komishinku asagu sharciye ma samaysto bal matalan hadda komishinku waxay keeneen laba option oo ay dhaheen midna saddex iyo toban bilood baan ku qaban karnaa midna sagaal bilood baan ku qaban karnaa laakiin weli waxaad shuruudihii taagnaa oo hadda afartii sano oo lasoo dhaafo in lagu qabto keeni waayey weli way taagan yihiin marka xataa waxyaalaha ay hadda soo jeediyeen oo wakhtiga ah wakti ku dhisan xaqaa'iq ma ah wuxuuse ugu dhisnay wax kale maaha kabaastigooda unbay ka hadli karaan maahane haddaanu heshiis siyaasadeed jirin iska dhaaf sagaal biloode labaatan bilood oo kalena kuma qabanayaan marka macnaha waxaa waxaa la rabaa in la fahmo waxyaalahan hadda isjiidjiidkan anigu waxaan u arkaa uun qolyahan dowladda ah oo raba inay si gaar wax ugu riixdaan iyo kuwii mucaaradka ah oo raba inay ka rito doodii dhexdooda taallaya waxaa ku lumay wixii nuxurka ahaa ee ay ahayd inay dadku ogaadaan waaya aad baad u mahadsan tahay hodman waad mahadsan tahay adigana waxaan u gudbayaa dhegaysto kale fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso brofesor afyare cabdicilmi oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan su-aasheeda koowaad waxay tahay waxaan weydiinayaa brofesoorka siyaasadda hadda soomaaliya ka jirto waxaan aragnaa in ay tahay iisheeg la yiri doorasho dadban iyo doorasho dadban maahna qof iyo cod ayaa maaragtahay laga dhigaya inay isku haystaan axsaabta siyaasadda saamileydii siyaasadda soomaaliya marka mar haddii ay jirto labadii qaybsa isagoo yimideen waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo aan wadankii ay joogeen iyo meelay ku noolaan degmooyinkii gobolada ay ku noolaan ay haystaan sida al-shabaab oo kale maamulo kale ay ka tiraan sida al-shabaab oo kale ama waxaa jira dad aan soomaaliya baana ongolayn oo soomaaliya ka gonen dhahoo dad soomaaliyeed oo xaquuq kale doorashada soomaaliya ama waxaa jira maamulo goboleedyada hadda dadka kuwa ka tirsan oo naftooda aan ongolayn dadka inay handadaan ugu talagaloon xaba aan u ongolayna ayaa jiro marka mar haddii la yidhaahdo qof iyo cod siyaasadda qof iyo codaa la qaatay haddii la yidhahdo waxaan weydiinayaa doorashada soomaaliya siday suuragal ku noqonaysaa iyadoo dhibaatadaasoo dham jirto qof iyo codaa la qabanaya in la yidhaha siday soomaaliya ku noqonaysaa macquul ku noqonaysa suuragal ku noqonaysaa su-aasha kaleon ku weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo in la qabto doorashadii marka qof iyo coda la qabana la yidhahdo doorashada la qabana hor dhacaysa hor dhici doonto siday noqonaysaa wax wax noocaya ka soo baxa horta su-aashaas horaan malaha uga jawaabana waa ku celinayaa si kooban si si kooban aan uga jawaabayaa waxa weeyaan doorasho waxa qoladan doorashada ay baas gareeyeen oo ay rabaan in in in la implement gareeyo sharciga doorashada ayagu waxay ku magacaabeen qof iyo cod laakiin nuxurka waxay ka tahay mid dadban marka inaad saas u fahamtaan rabaa waayo in badan oo dalka ka mid a maba xukumaanba se doorasho uga qabanaya burcaya hargeysa doorasho ka qaban karaan ma waxay ka qaban karaan jubbada dhexe waxay ka qaban karaan yani meelooyin fara badan oo aysan xataa meelo waxaa jira aanay qolyahan shabaabka xukumin laakiin ay ay saamayn ku leeyihiin oo laga baqayo dadkii weli ka baqayaan waxaa kaloo jira meelo kaleo hadda aanaanba dowladda guud ahaan diidanayn laakiin siyaasad ahaan aan u ogolayn yacni doorasho qof iyo coda sida caalamka u yaqaano dalka weli xilligiisii ma uusan soo gaarin waan rajaynaynaa mar xilli xilliyada ka mida in la soo gaaro laakiin waxaa dhici karta mid ka fiican tii laba kun iyo lix iyo tobankii oo ka hormarsan oo ka musuq maasuq yar oo ka maaragtay xalaalsan waa loogu sii dhowaan karaa waa la samayn karaa marka xataa hadday qoladan dowladdu daacad qabto mashruucan ay wadato waxay ku gadi lahayd tii hore uu ka xalaalsan yahay laakiin inay hadda tiraahdo dal aysan xukumin ayaan waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo coda ayada laftirkeeda credibilitygeeda iyo sumcaddooda uma fiicna qoladan kalena hadda inay ayaguna ay ku dheganaadaan laba kun iyo lix iyo tobankii wixii la qabtay oo musuq maasuqii weynaa ah iyo caasimadda ayaan ku haysanaynaa maxaan ku idhaahdaa maamul goboleedka iyo dhowr boqol qofood keliyaha xildhibaanka dooranaysa waxaas dee ayaga laftirkooda waa inay ay ka qaangaaraan o ka koraan o ogolaadaan in doorashadu ay ka dhacdo meelo badan ay ka dhacdo saddex afar magaalo inay ka dhacdo maxaan ku idhaahdaa qoladii heritage berigii anagu hadda warqadda markaan qorayno waxaan la nimi waxa la yidhaahdo expanded participatory model oo nuxur macnihiisu yahay hal la ballaariyo dadka ka qaybgalaya doorashada ilaa kun qof kursi kasta ha u codayso magaalooyinka lagu qabanayana ha laga badiyo oo ilaa ugu yaraan saddex magaalo maamul goboleed kasta ha la geeyo oo haddana maaragtay mararka qaar haddii xataa loo baahdo kunkunkaas inta la isku daro xildhibaanada markaas magaaladaas ka soo baxaya ha u wada codeeyaan si markaa looga hortago in yani ay musuq maasuq loo yareeyo ma fahamti waxyaalaha noocaas oo kale ah waxay keeni karaan xoogaa horumara oo ka hormarsan meeshii la gaaray lix iyo tobankii laakiin aan gaarsiisnayn meeshii la rabay oo ah doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo coda waxaa ka horeeya dal ammaanah oo politically qod isku raacsan dhinac isku raacsan oo markaa political partieskiisa iyo nidaamskiisa iyo wixiisu ay habaysan yihiin taas weli ma ma gaarsiisnin insha allahu waa lagu socdaa waa la gaari doonaa waaya waa mahadsan tahay dhegeysto kale baan siinayaa oo nairobi ku sugan fadlan magacaaga iyo halka aad joogto dabcan waxaan filayaa inay nairobi tahay hore u gal su-aasha aad doonayso inaad weydiiso brofesorka waa mahadsan tahay walaale brofesorkana waa soo dhaweynayaa sidoo kale barnaamijka dadka ka qaybgalayna waa salaamayaa magacaygu waa zuhur xaashi waxaan joogaa zuhur zuhur codkaaga aad buu noogu liitaa kor ma u qaadi kartaa
magacaygu waa zuhuur xaashi maxamed waxaa idinkala soo hadlayaa magaalada nairobi kenya waxaana ay arday wax ka barta jaamacadda nairobi university sameynayana siyaasadda iyo maamulka brofeseerka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo doorashooyinka qof iyo cod marka laga hadlayo doorasho ah waxay leedahay wadooyin iyo mansabado iyo qaabab loo mara ayaa jirta dowladda dhexe ee soomaaliya iyo guddiga doorashaduna waxay noo sheegayaan inay doonayaan soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo coda islamarkaana waxa ay noo soo gudbinayaan ma aha qaabkii doorasho iyo cod sistamkii loo mari jiray haddaan wax yar dib ugu laabto sistamka doorasho ay rabaan in wax lagu qabtaayo oo ay noogu sheegeen inay tahay qof iyo cod waxaa la sameeyey waxaa la sameeyey magaalooyin khaas ah in kuraas la dhigay islamarkaasna magaalooyinkaas iyo kuraasta taalla ay ku salaysan yihiin qabiil halka doorashada qof iyo cod ay tahay kuraas madax bannaan oo qofku meesha uu rabo uu ka tartami karo marka waxaan rabaa brofesorka inaan weydiiyo dadka soomaaliyeed waxaa iskaga khaldan doorashada qof iyo cod iyo doorashada hadda tanna loogu sheegay marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo anigaba inaad noo iftiimisid sistamkan ay wax u wadaan waana mahadsantihiin wallaahi horta mushkilada jirta waxa waaye dowladda waxyaalihii ay ku suuq geynaysay afkaarteedii iyo waxaa isdhexgalay nuxurkii one person one vote caalamku sibuu u yaqaanaa iyo dee doorasho oo doorashooyinka caadiga oo la qabto gabadhooda siday u sharaxday taasna hadda meesha ma taalo annaga waxay noo tahay goolka ama meesha aan u soconnay noo tahay ka soomaali ahaan waxaan rabnaa inaan ku durugno oo insha allah waqti waqtiyada ka mida ay gaarto in qof kasta oo soomaaliya uu ka tartami karo kursi kasta oo uu rabo hadduuba ereyada markaas degan yahay oo residence requirementiga la kulmo islamarkaana uu coday karo oo codkiisa la bixi karo taas ayada ah waa gool aan u soconno taas marka waxaa ka horeeya doorashadu waxay ka dambaysaa marka state la helo isla socdo oo meel socdo xamar ama dowladda hadda joogtaa ma xukunta dalka dal aysan xukuminna doorasho kama qaban karto kulligiis marka intii ay suurtagal u tahay ayaa waxay rabtaa inay tiraahdo doorashaan ka qabanaya ayagoo marka dhahaya haddana kursi kasta reer gaaraha ku tartamaya reerkaas gaarka ah oo ku tartamaya marka yani waxaa laga hadlaa in terms of candidates laakiin haddana waxaa codaynaya ciddii markaas meesha laga helo oo joogto waxaas waxa waaye wax la rabo in loogu sii dhowaado meeshii la rabay ma aha doorashadii la rabay marka waxaan isleeyahay waa khalad at least dadkeenaan hadda oo analystaha aan tilmaami karno in ay dowladdu ay si aan sax ahayn ay ugu fasirto dadka waxa qofka caadiga aan waxaan aqoon haddii la yidhaha doorasho qof iyo cod ah oo qof fiicanoo la yaqaano waa tan runtii waa lagu cayaaray qofka maskaxdiisa marka waxaan isleeyahay dowladduna dadka uga naxariisto waxaas runtana dadka dhanay u wada roonta doorasho ka hormarsan tii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaan qabanaynaa ayaa uga fiican uga runta uga dhow markaana dee loo soo istaagayaa marka anugu sidaas ay zuhuur sheegtay inta aan arkaayey ama aan dhiganayo arday ahaa ama aan macallin ahaayoo dhigaayay doorashada noocaana ayaa lagu sheegi karaa qof iyo cod anugu ma aqaan meel laga keeno maxaa ka soo bixi kara shirkan hadda loo fadhiyo oo madaxweynihii uu ku biiray ra-iisul wasaarihii hore uu ugu biiray madaxdii maamul goboleedyadana ay joogaan maxay kula tahay in ay shirkaasi ka soo bixi karaan oo natiijoa wallaahi aniga waxaaban u jeedaaba inay in lagu heshiin karo waayo waxa lagu kala tagsan yahay oo mabaadi a ma jiraan waxa meesha yaalla waa alqaab iyo alfaad yani lafdi kan aan waxaas magacaas u baxshay magacyo aan jirin aa lagu kala tagsan yaha mooyaane nuxurku waxaa waaye doorasho ka hormarsan laba kun iyo lix iyo tobankii ka xalaalsan sideen ku qabanaa wakhtigeedana ugu qabanaa waxaan aaminsanahay haddii dad oo ahlulxalli walcaqdi ah siday sheeganayaan ay iskaga hor yimaadaan waa arrin aad u sahlan oon weliba maalin iyo laba ka badan qaadanayn haddii ay u arkaan oo ay dhahaan maya waxaan rabnaa in dowladdan wakhti loo kordhiyo oo markaa ay doorasho aada uwa si fiican qabato ayadana waxaa laga rabaa dee dowladdu inay ka iibiso dadka ay wax la leedahay oo ay tiraahdo sidaan si ka fiican u samayn karnaa ayadana waa laga heshiin karaa marka aniga ma arko wax aan laga heshiin karin oo dhagax ah oo meesha yaalla waxay uun ku xiran tahay dadka meesha siyaasadda hadda horboodaya hadday rabaan dadka inay jah wareeriyaan oo ay kala adkaadaan oo games iyo iyo maaragtay political games ay ku cayaaraan meesha waa arrin kale laakiin hadday xal ka rabaan aniga xalku waa aad buu iila sahlan yahay waana ii muuqdaa aniga inay ayaguna intaan garta waa gartaane way heli karaan marka anugu shakhsiyan saasaan ka qabaa waxaana rajaynayaa runtii in lagu heshiiyo oo markaa dalka ur loo bixiyo aniga ma arko in marakudhegnimo oo qofku hal meel iyo hebelaa necbahay iyo arrinka sidaan ku magacaabo waa in la yeela iyo taasi cidna meel ma gaarsiinayso laakiin haddii danaha rasmiga meesha lasoo saaro waxaani waa sahlan yihiin meeshii aan joognay meel ka sarraysa aan gaarno oo oo oo horumar ah aan mandate cusub samayno oo oo maarata dowlad cusub aan dhisano oo dowladdaasi ayaduna meeshii kale waxaa ka gaarsiiso waa waxa inta intaas waa laysla garan karaa baan is leeyahay marka anigu waan ka waan ku rajo weynahay in xal laga gaaro ma kula tahay brofesore in madaxda dowladda lafahantoodu ay jiha u wada socdaan ra-iisul wasaaraha hadalladiisii waan arkaynay xilligii uu dhuusamareeb tegey guddoomiyihii baarlamanka warkii ka soo baxay maalmo ka hor waan la wada soconnaa oo waan ka dhareegsannahay madaxweynaha lafahaantiisa qoraalada filada kasoo baxaya iyo hadallada doorashada ku saabsan waan aragnaa marka ma kula muuqataa in madaxda dowladda lafahantoodu ay jiho u wada socdaan oo hal mowqif iyo hal ujeedda ay leeyihiin dabcan maadaama xerooyin kala duwan ay ku jiraan waa la filayaa in qolo walbaahi ay isgiijiso oo ay waxeeda soo bandhigto oo qolo ku doodo sharcigaanu hirgelinaynaa oo bal matalan qoladan villadu ay tiraahdo baarlamaankii sharcigii buu baaskareeyey sharciga aan ka wada hadalna sidii loo fuli lahaa kuwaana ay dhahaan war baarlamaanka iyo sharcigiisa meel noo dhigay kaalay aan waxaan samaylayn waxaasi waa waxa waaye waa mawaaqif waaye mawaaqifta marka conflict resolutionka laga hadlayo mawaaqifta lama fiiriya waxaa la fiiriyaa danaha mawaaqifta ka dambeeya danaha mawaaqifta ka dambeeyaana waa sahlan yihiin waxaa waaye war xilliga waa dhammaanayaaye ama aan extension ka heshiino ama aan ka heshiino xisaan doorasho ku aadi lahayn wuxuu horta waa intaas anu marka waxaan is leeyahay yani waxaan isgeejiska iyo boosishinada marka hore la cabirayo aakhirka waxay isugu imaanayaan markii laysoo hor fariisto oo la wada hadlo dee in qolana say rabto wax uma wada heli doonto in markaa isyani isu tanaasul iyo waxay meesha ka yimaadaan oo la yidhaahdo okay sidaanaan u abbaaraynaa xilliga soo so marka yes haddaad aad wakti badan u geliso oo aad aad analyze garayso ood falanqayso statementiga prime minister kasoo baxday iyo tan madaxtooyada kasoo baxday iyo tan speakerka kasoo baxday iyo legalistic iyo sharcigaasaan qaba iyo ma qabay waxaas waxaan isleeyahay waa yani waa wax dadka lagu jahwareerinayo waana muuqataa inay kala duwan yihiin laakiin xalku waxa waaye wax laysla ogolyahay inay meesha ka yimaadaan
aad iyo aad baad umahadsantaha profesor adaa mudan
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aannu toddobaadkan ku faaqiidaynay halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya barnaamijka waxaa iigu marti ahaa brofesor afyare cabdicilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee waddanka qatar waxa uu ka jawaabayey su'aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha weydiiyey brofesoorkana aad bay u mahadsan yihiin adinkana dhegaysigiinna waannu idinkaga mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay fii amaan illah
mahadsanay jacfar kuukaayo dhegaystayaal waxaa naga xasuusanah in barnaamijyadana soo socda ee wixitaanka dhegaystaha aada ku dhegaysan doontaan aragtida doorashada ee saamilada kale ee siyaasadda caabuqa covid nnteenka ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay dugsiyada qur-aanka ee soomaalida ee ku yaala minnesora haddaba qaabka ay hadda ardayda wax u bartaan iyo rajada laga qabo in dugsiyada ay dib u furmaan ayaa waxaa maxamuud mascadde uu ka wareystay macalin cabdinaasir maxamuud faarax oo macalinka ah qeybta dugsiga ee masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis raxmaan raxiim mascade waa ku salaamaya adiga iyo v o e da waa su-aal fiican weeye saad og tahayba dee dabcan dugsiyadu way xirnaayeen muddo iyo masaajidda haddana waxaa bilaabatay in masaajidii la furo goobihii cibaad cibaadaadka lagu soo laabto insha allah dugsigu weli waa xiran yahay lianna cudurkii weli waa jiraa oo waxa weeye meel kasta maarata cudurkii waa umad badan buu ku dhacay marka insha allah dabcan iskuulaadka iyo waktiga la furaya iyo waxa waddanka situationkiisa insha allah waxaan rajeynaynaa in dib loo furo oo maaragtay lagu soo laabto dugsigii oo ardadii insha allah ay sidii hore ugu soo laabtaan baan rajeynayna insha allah lakin hadda weli waa xiran yahay waa gartay marka waxaa la isweydiin karaa maadaama dugsigu uu xiran yahay isla markaasina arda aad u fara badan aad qur-aanka ugu dhigayseen qaab nuucee ah ayaad ardadii hadda wax u bartaan mise gebi ahaanba shaqadii dugsiga waad joojiseen dugsigu dabcan markii la xiray macallimiintu waxay xaawileen ama isku dayeen inay ardadii weli caawiyaan marka waxay isticmaala isticmaalayeen haddana weli isticmaalaan aaladda zoomka la yidhaahdo oo ilmihii ay ku caawiyaan qur-aankiina kaga dhigaystaan sidoo kalena tarbiyada islaamiya iyo maadooyinka islaamka ay ka baraan marka aaladdaasi aad macallimiintu u isticmaalayaan waa garta waxaa jirta in gobolka minnesota iyo guud ahaanba waddanka maraykanka iskuulaadka waxbarashada asaasiga markii la xiray famila fara badan ama qoysas badan oo danyarhi ay jiraan iskuulaadkuna ay laabtoobyo iyo u qaybinayeen waan ogahay dabcan dugsiyadu awoodda dhaqaale ma lahan marka adinku qoysaska aan awoodi karin inay kombyuutarro helaan qaab nuuce ah ayaad wax u bartaan carruurtooda su-aal fiican mascade way jiraan dad dadka qaar inaysan haysan combyutars ama laptop ama aaladan zoomka aysan isticmaali karin dadkaas waxaan kaga dhegaysanaa qur-aanka telefonka macallinkay soo wacaan kabacdina telefonka qur-aanka kaga dhegaystaha
waa tahay maal cabdinaasir waxaan isweydiin karnaa marka muddo dheer baad macallin ahayd carruurta waxaad baraysay muddadii hadda cudurka coronavirus uu jiray dugsigiina ardadii wax ka dhiganaysa eed zoomka ama telefonka aad wax ku barayseen heerkoodii waxbarashada qur-aanku natidoodiiba maadaama carruurtii wakti fara badan ay heleen oo hadda guriga ay joogaan inta badan ma hoos bay u dhaceen waa sidee heerka waxbarashada ubadkay hadda heerka waxbarasho carruurtu sidii hore ma aha sababta waxa weeye markii hore de ilmuhu way ku tashan jireen oo dugsiga imaan jireen macallinkay hor fadhiisan jireen qur-aankay soo diyaarin jireen hadda laakiin gurigii bay dhex fadhiyaan marka waxbarashadii hoos dhac baa ku yimid sidoo kale aaladda la adeegsanaya ama zoomka ama telefonkuna marar fara badan maadaama dadku ama familku ay badan yihiin meeshay degan yihiin iyo qolalkuna ay yar yihiin arrintaasuna culays fara badan bay ku keentay oo in maaragtay ardaygu marar fara badan internet lahayn telefonkii ama zoomkii mararka qaarkood reerkii maaragtay ay ismaqlayaan marka waxbarashadu sidii hore maa hoos dhac baa ku yimid laakiin dabcan wax la-aan ma ahayn waa way caawisa arrintan wa garta waxaa jira dhinaca tartamada dugsigiinu waxuu caan ku ahaa ka qaybgalka tartamada qur-aanka kariimka hadday noqon lahayd waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba maxaa isbedelay oo dhinaca tartanka ah tartana qur-aanka kariimka hadda ma ka qayb gashaan tartamadii ma joogsadeen dabcan adduunyada hadda laysuma soconayo sida aan ognahay marka bal dhinaca tartankii qur-aanka qaabkaad uga qaybgeli jirteen iyo haddii ay jiraan kuwa soo socdo aad ka qaybgelaysaan mascadow saad la socotidba dabcan cudurkaanu saameyn baaxadle buu adduunka ku sameeyey waxaa yaraaday isu socodkii diyaaradihii iyo meelihii maaragtay isu gooshi jiro o dhan baa xirmay marka musaabaqaadkii duwaliga ahaa ama caalamiga ahaa waa la joojiyey oo waa la kansalay oo dib baa loo dhigay musaabaqo musaabaqa waxaa jirta ka dhacda minnesota sanad kasta oo la yidhaha musaabaqat imaam shaatibi musaabaqadaas saan la socdo way dhacaysaa bishaan hadda soo socota oo sideedaad bay dhacaysaa tobankeeda dabcan qaabkay u dhacayso iyo waxaa taas insha allah sharaxi doono ka jawaabi doono insha allah maamulka musaabaqada insha allah laakiin musaabaqadu sida la iclaamiya way dhacaysaa insha allah marka ma qaab waxay u dhacaysaa zoom ah mise qaab tartankii ardadu ay isu imaanayaan way waxay u dhacaysaa sidii qaabkii hore dabcan cadadkii hore oo imaan jiray iyo ma imaanayaan laakiin sidii hore ay u dhacaysaayo dadka xukaamta iyo ardaygu way is arkayaan way ishor fadhiisan doonaan insha allah kaasi waxa uu ahaa macalin cabdinaasir maxamuud oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee gobolka minnesora oo waramayey wariyaha v o e da ee gobolkaasi maxamuud mascade kumanaan muslimiin oo ku nool dalka kenya ayaa sanadkan aada uga walacsan saameynta cudurka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid a boqolaal soomaaliya oo ku nool caasimada dalka kenya ee nairobi kuwaasi oo bilihii lasoo dhaafay diyaargarow ugu jiray in sanadkan ay soo gutaan xajka balse loo sheegay in sanadkan ay dowladda sacuudigu joojisay dadkii adduunka uga iman lahaa xajka qadan maxamuud xareed ayaa warbixinta noogu soo diray magaalada nairobi guud ahaan muslimiinta dunida gaar ahaana kuwooda u diyaargaroobay inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka ayaa dareemaya saameynta ka dhalatay cudurka coronavirus ee uu ku yeeshay acmaashii xajka ee sanadkan kaasoo ay dowladda sacuudiga ay sanadkan joojisay sababo la xiriira khatarta cudurka muslimiin badan oo daafaha adduunka uga kala imaan lahaa xajka sanadkan dareen gaar ah ayay u leedahay in sanadkan ay ka baaqdaan xajka waxaana dadkaasi ka mid ah soomaali badan oo dalka kenya ku nool kuwaasoo muddo badan diyaargaroow ugu soo jiray sidii ay sanadkan usoo gudan lahaayeen waajibaadka xajka xafsa cumar faarax iyo waalidkeeda oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya kol hore ayay soo bilaabeen diyaargarowga ah inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka balse goordhow ayay shirkadaha xajka qaabilsan ay soo gaarsiiyeen warka ah in sanadkan xujaydii daafaha adduunka xajka uga kala imaan lahaa la baajiyey sababa la xiriira cudurka coronavirus marka laga reebo dadka ku sugan gudaha sacuudiga oo loo ogolaanayo inay gutaan waajibaadka xajka waxaan rabay inaan aado cimro ka horeysay xajkan oo ahayd shacbaan shacbaan baasboorka way iga qaadeen markii ay ii xareeyeen kadib ay safaaradda sacuudiga igu soo celisay coronavirus dartiis marka ilaahay ma qadarin haddana xajkiiyaan rabay xajkiina waan waayey qadar allah maashaa facala saase markaan xajka uga harnay insha allah waan rajaynaynaa sanadka soo socda inaan xajino haddii ilaahay qadar insha allah biidni illaahi baari marka maxay idiin sheegeen dadkii hawsha waday xajka maxay idinku dhaheen waxay noo sheegeen inuu sanadkan xaj jirin inta gudaha ku jirta sacuudiga carabiga bes ay u ogolaadeen dadka ka imaanayo caalamka dhan way ka joojiyeen sababta ma sheegeen marka sababta waxay sheegeen in xanuunkan dartiis ay u baajiyeen xajkii insha allah marka wixii ka dambeeya waa la furi doonaa insha allah haddii uu xanuunka sii uu yaraado insha allah saasay noo sheegeen ka waran marka adigu muddo intee la eg baad soo waday diyaargarowga ah inaad xajka aada sanadkan kulley waa xajka waxaan rabay xitaa wixii ramadaan ka horreeyayaanba aan qorshaystay saasaan jeclaa marka xanuunka markuu yimidna kulley waan iska baaqanay oo qadarta ilaahay subxana watacaalana baajisay marka waan rajaynaynaa insha allah haddii ilaahayna gaarsiiyo sanadka dambe xitaa waalidkeeyaan rabay inaan hooyadayaan rabay inaan geeyo maxamed shariif cabdiwahaab oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ee magaalada nairobi oo sheegaya in khasaare xoogan uu sanadkan soo gaaray ganacsigooda ayaa sidoo kale sheegaya in wasaaradda xajka ee sacuudiga ay soo gaarsiisay warka ah in sanadkan la joojiyey xujyadii daafaha adduunka ka kala imaanaysay sababo la xiriira dhanka caafimaadka
xanuunka corona ama maarkaysa covid nteen awgiis wax xaj ah oo kenya ka baxaya ama ka xasilahaya maarkaysa ma jiraan saamaynta uu ku leeshay ajantiilayda ama wakiilada dadka xajka ma arkaysa wasaarat ulxaj ee sacuudiga la shaqeeya wakiilka aga ah ee xujayda gurbiya hoteelada u kareeya diyaaradaha la dhiilgareeya oo tigidha ka goosta saameyntoodii aad iyo aad bay xaqan u ballaaran tahay totali waxaa la dhihi karaa ganacsigaas sanadkan waxaa ku imaada hoosdhac aad iyo aad u ballaaran lidarajati in la gaaray inaan la xisaabin karin khasaaraha inta uu la egyahay ma arkaysa wax waxaa jira la xadidi karo la dhihi karo laba kun yaa kenya sanadkan laga gooyey laakiin totally hundred percent ganacsigii sanadkaas ma arkaysa wixii gaaray aad iyo aad buu u ballaaran yahay ajantileedu ama wakiiladu waxaa jirta kulamo ay horey u yeesheen intaysan wasaaraddu xajka go-aanka uu ka soo bixin waxaa jirta iimalaan helaynay markii soonka laga dhammaaday ilaa yoomina hada oo ka socday wasaaratlxaj ay ku caddaynhayaan sanadkan inay wax bedeli karaan oo ay leeyihiin dhiil hala gelina hoteeladii diyaaradihii agreement ama dhiil hala gelina oo ku saabsan tigidhadii marka maxay idiin sheegeen ilaa goormay xaalku sidan ahaan doonaabayd
wallaahi aslong cudurka covid khataro uu jirahayo uu saamayntiisa uu jirahayo waqti xadidan ilaa hadda noomay sheegin ururka golaha sare ee muslimiinta ee dalka kenya iyo shirkadaha qaabilsan arrimaha xajka ayaa dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrintan haddii ay hoos u dhacdo dhibaatada uu cudurka coronavirus uu adduunka ku keenay
subkan oo kaleba hadda ajantiyaasha ay madax u ah ururkan muslimiinta golaha sare ee muslimiinta ee kenya ku midaysan yihiin ururka asaga waxaa jirta kulamo uu suubiyey oo wasaaratlxaj iyo la suubiyey safaaradda sacuudiga ee kenya kulli waxay kusoo idlaanhayaan in uu bal hadda wixii ka dambeey la raadiyo xal cudurkan lagula qabsan lahaa loola noolaan lahaa barnaamijyadana dib loogu furi lahaa jawaabta ugu weynna mar walba waxaa laga sugahaya wasaaradda caafimaadka oo arrintan gacanta ku haysa lianna iyada awaamirteeda la qaadanhayaa marka marka ugu horreyso oo wasaaradda caafimaadka baaq ah arrintii dib ha loo furo eena siiso waa furaynaa bay nagu yidhahdeen sanad kasta xilligan oo kale waxaa dalka kenya ka bixi jiray ku dhowaad lix kun oo muslimiin ah si ay u soo gutaan waajibaadka xajka balse sanadkan si la mida muslimiinta kale ee adduunka waxaa saameeyey caqabadaha ka dhashay cudurka coronavirus khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatana dhegaystayaal aan ku wada nasanno dhinacii heesaha
idaacaddeena galabnimona waa naga taas waxaana soo jeedinayay dahra cabdi axmed iyo anagoo ibraahim xasan daandure intaan markale ku mid doono sida iyo nabadgelyo in